habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaya washington waa habeen isniina bisha oktoobarna ay tahay kow iyo toban sanadka laba kun iyo kow iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya adigoo ah jamaal axmed cismaan qodobada ad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah kulan dhex maray wasiir ka tirsan xukuumadda kenya iyo ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi gaar ahaan islii
la ilaaliyo xuquuqdeeda iyo xagga dowladda ee waxyaalaha u baahan tahay xagga horumarka securityga jidadka iyo nadaafadda iyo waxyaalaha guud ee dowladda xaggeeda looga baahan yahay maadaama uu dad ganacsigu ay canshuuro badan bixiyaan awalan waxay ahayd canshuurahooda iyo xuquuqdooda in maadaama wasiirka maaliyadda uu yahay inuu la socdo uu ogaado
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka elayska v o a oo ku saabsan dadkii dhowaanta laga soo barakiciyey magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool
inay mamnuuc tahay musaafurinta dadka meel ka mida waddankooda gudahooda degan sidoo kaleeto wuxuu qeexayaa in dadku ay xaq u leeyihiin inay degaan meesha ay doonaan inay degaan
qodobadaas iyo warar kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ururka midooda afrika ayaa sheegay in uu go'aansaday in howlgalka uu hadda ka fuliya soomaaliya ee amisom loo bedelo mid qaramada midoobay iyo midooda afrika ay ku midaysan yihiin war-saxaafadeed ka soo baxay golaha ammaanka iyo nabadgelyada midooda afrika ayaa lagu sheegay inay ayideen qiimeyn uu sameeyey guddi madax bannaan oo midooda afrika ka tirsan kaas oo soo jeediyey in howlgal wadajir ah laga fuliyo soomaaliya taariikhda la qorsheeyey in howlgalkaasi uu bilowdo ayaa januari sanadka midooda afrika ayaa sheegay inuu doonayo in howlgalka laga fuliyo soomaaliya iyadoo la tix raacayo qodobka toddobaad ee axdiga qaramada midoobay qorshahaasi ayaa u baahan inuu ansixiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay midooda afrika ayaa sheegay in howlgalka uu xaqiijin doono maalgelin sannado badan oo la saalaadin karayana in si joogtaha loo siiyo howlgalkaasi mustaqbalka iyadoo loo marayo tabaracadda ay qaramada midoobey bixiso dowladda soomaaliya ayaa horey u diiday qorshahani waxaana ay ku adkaysatay doorka taageerada howlgalka midooda afrika iyadoo mas-uuliyadda amniga si tartiib tartiiba loogu wareejinayo ciidamada soomaaliya dalalka mareykanka iyo ingiriiska ayaa uga digay muwaadiniintooda in ay u safraan gaar ahaan inay ka fogaadaan hoteelada afghanistan maalmoon kadib markii halkaasi ay ku dhinteen dhowr qof kadib markii koox la magac baxday dowladda islaamiga ay isku qarxisay hoteel ku yaala deegaanka khorasaan ee dalka afghanistan taalibaan oo awoodda la wareegtay bishii agost islamar ahaantaasina ku dhawaaqday imaaraad islaamiya ayaa raadinaysa aqoonsi caalamiya in kaalmo joogtaha la siiyo dadka si looga fogaado musiibo bini'aadinimo loona yareeyo dhibaatooyinka dhaqaale ee afghanistan laakiin iyadoo kooxdaasi taalibaan ay isku dayeyso in ay maamulka ay xaqiijiso kana soo gudubto jabhadayntii ayaa waxa ay la halgamaysaa sidii ay u xakameyn lahayd halista uga imaanaysa kooxda isis ee dalka afghanistan madaxweynaha dalka algeria cabdulmajiid taboni ayaa xaddii waxa uu sheegay in ixtiraam buuxda uu ka dalbanayo faransiiska kadib markii uu dhex maray labada dal muran diblomaasiyadeed oo ku saabsan dalkugalka iyo hadallo aan wanaagsanayn oo baris ay ka sheegtay dalka dalalka ku yaala waqooyiga afrika toddobaadkii tagay algeria ayaa u yeertay safiirkeedii baris waxaana hawadeeda ay ka mamnuucday diyaaradaha milatariga ee faransiiska oo si joogtaahi u adeegsada diyaaradahaasi hawada waddankaasi algeria kuwaasoo dagaalo kula jira kooxo islaamiyiin oo ku sugan gobolka saaxil tallaabooyinkaasi ayaa daba socday muran ka dhashay dalkugalka faransiiska oo laga xadiday muwaadiniinta algeria iyo warbixinno warbaahineed oo uu sheegay madaxweynaha faransiiska oo ka dhanaa dalka algeria xafiiska madaxweyneha algeria ayaa ku jawaabay in hadallada macron ay yihiin kuwo faragelin ku ah arrimaha gudaha dalka algeria warkii dunida dhegaystayaal waanaga intaa habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseena waa v o a aynu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa iyo dunida aan idinkugu hayno shirkadda hormuud salam foundation oo dhinaca gargaarka u qaabilsan shirkadda hormuud ee isgaarsiinta ayaa lacag gaaraysa laba boqol oo kun oo doolarka maraykanka ee waxay ugu deeqday dadkii dhowaan laga soo barakiciyey magaalada laascaanood ee gobolka sool kaasoo hoostaga somalilan haddaba guddoomiyaha hay-addaasi hormuud salam foundation cabdulaahi nuurul cismaan ayaa qaabka ay deeqdaasi u gudbiyeen iyo cidda ay ugu talagaleen waxa uu uga warbixiyey oo islamar ahaantaasina uga warramay wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
waad mahadsan tahay hormuud salaam foundation oo ah garabka u qaabilsan hormuud telecom iyo bangiga salaam howlaha horumarinta iyo gargaarka bulshada waxay maanta aan ku dhawaaqnay laba boqol oo kun oo doolar ooan ugu deeqnay dadkii laga soo barakiciyey magaalada laascaanood ee gobolka sool dadkaas oo runtii ay gaartay dhibaato aad iyo aad u badan ahna qoysas mataqaanaa ay soo gaartay loo geystay barakicin hanjida xoolahooda in ka soo barakacay ayaa lacagtaas waxaan ugu talagalnay inaan aan ku garab istaagno aynu kaalmaystaan duruuftooda nololeed iyo xaaladda adag ay la soo gudboonaad dabcan lacagtan maanta ayaan ku dhawaaqnay insha allahu tacaala maalmaha soo socda ayaan gaarsiin doonaa waa dadka laga soo barakiciyey magaalada laascaanood ee kasoo jeeda gobolada koonfur galbeed ee dalka soomaaliya in badan oo ayaga kamid a dadkaas waxa ay haatan gaareen magaalada baydhabo ee gobolka baay qaar kalena gobolada kale dalka ayay soo socdaan sida aan warka ku hayno sida aad sheegtaba qaarkood waxa ay soo gaareen magaalada baydhabo qaar kalena weli jidkay ku soo jiraan habqankoodii ayaa soo socda qaarba magaalo ayay ku sugan yihiin sidee rabtaan marka lacagta aad ku dhawaaqdeen inaad gaarsiisaan goormo ayaase gaarsiinaysaan lacagtaas waxaan gaarsiinaynaa sida ugu dhaqsaha badan oo aan haba yaraatee daah aan lahayn maadaama ay yihiin qoysas soo barakacay wax alle wax ay haysteen noloshoodii iyo guryahoodii kulli mataqaanaa kasoo barakacay waxaana rabnaa inay u kaalmaystaan noloshooda waxaan u siin doonaa lacagtaasi si cadaan ah oo lacag kaash ah si macnaha danaho waxyaabaha ay u baahan yihiin daruuriyaadka ah ay ugu fushadaan insha allahu tacaala dabcan shirkadda isgaarsiinta hormuud iyo bankiga islaama dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka waxay ku leeyihiin xarumo iyo waxaa jooga maamulayaal shirkadda ka tirsan sidoo kale waxa aan aan samayn doonaa inaan aan aad aad iyo aad aan u kuur galno meel kastoo ay dadkaas haatan ay ku sugan yihiin iyo sida ugu habboon oo ugu fudud oo lagu gaarsiin karo inaan ku gaarsiino ayaan rabnaa insha allah cabdulaahi qoysaskaas way fara badan yihiin tirakoob ma ku samayseen caddadooda sideese aad isleedihiin lacagta labada boqoloo kun iyo iyagoo aad u fara badan way u gaari karaan qoyskiiba maxaa u qorshaynaysaa dabcan runtii ilaa iyo hadda horta tirakoob sax ah oo sugan annaga ma hayno inta qoys ay yihiin hawshaas ayada ahna waan waan waan wadnaa qoysaska haatan soo gaaray magaalada baydhabo waxaan hadda aan ku wadnaa tirakoob oo ay samaynayaan maamulayaasha shirkadda hormuud telecom iyo banki islaam ee gobolka baay oo ayaga ah dadka matalaya hormuud salaam foundation sidoo kale marka waxaan rabnaa magaalo kasta iyo qoysaska imaanaya inaan sidaa u tirakoobno tirakoobkaas ayadoo lagu salaynayana aan markaas lacagta ku gaarsiino insha allahu tacaala sida ay u gaarayso midda kale deeqdan hadda aan maanta aan ku dhawaaqnay ma noqon doonto tii ugu dambeysay ee waa tii ugu horreysay deeqdaas inay si cadaalada u gaarto oo qoysaskii loogu talagalay gacantooda ay ku dhacdo sidee arrimahaas hormuud uga shaqaynaysaa waad mahadsan tahay dabcan howlahan hawshan gargaarka ama dad in la gargaar la gaarsiiyo ma aan markii ugu horreysay waa hawl aan soo wadnay in muddo ah islamarkaas dadka soomaaliyeed ay nagu yaqaanaan inaan garab istaagno mar kasta iyo marxalad kasta oo ay xaalad adag ay la soo gudboonaato waana hawl aan u leenahay khibrad insha allahu tacaala waxaan ka shaqayn doonaa oo aan ku dadaali doonaa in dadkaas si ayaga ah ee lacagtaas aan u talagalnay ama gargaarkaasi uu ayaga gaaro insha allah cabdulaahi ma noo sheegi kartaa qaabka aad lacagahaasi u qaybinaysaan maadaama dadka qolaba ay meel joogaan dabcan horta dadkan lasoo barakiciyey sida la qiyaasaya waxa ay ku soo wajahan yihiin gobolada koonfur galbeed ee dalka soomaaliya qaar ka mida oo badan way soo gaareen marka waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala in aan la soconno oo aan xaaladda si dhow ula soconno goobaha iyo deegaanada ay joogaan iyo duruufahooda maadaama gobolada iyo degmooyinka dalka soomaaliya oo dhan aan ku leenahay xarumo iyo mas-uuliyiin jooga marka annaga oo dariiqaas marayna ayaa waxaan la socon doonaa si dhow xaaladooda iyo halka ay joogaan insha allahu tacaala la socoshadaas iyo macluumaadkaasna waxa aan ku salayn doonaa gargaarka aan gaarsiinayno kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur cismaan wuxuuna u waramayey wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad naga dhegeysanaysan waa v o w labadii maalmood ee lasoo dhaafay in ka badan kun qof oo muhaajiriina ayaa kasoo gudbay xadka dalka ingiriiska uu la wadaago dhinacaayo faransiiska hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa waxa ay ugu baaqeen britain in ay furto in ay xadka u furto qaxootigaasi ka imaanaya dalka faransiiska iyadoo weli aan xal rasmia laga gaarin muran ka dhexeeya labada dal ee faransiiska iyo britain warbixin arrintan la xiriirta waxaa london kasoo diray wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli
in ka badan kun qof ayaa maalmihii lasoo dhaafay kasoo gudbayay biyaha loo yaqaano english channel ee u dhexeeya dalalka faransiiska iyo britain sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkan english kanaal ayaa ka mid a kuwa ugu mashquulka badan maraakiibta adduunka wuxuuna kala qaybiyaa dalalka britain iyo faransiiska sabtidii ayaa britain waxa ay badbaadisay afar boqol iyo koob iyo sagaashan qof jimcihiina waxa ay badbaadisay lix boqol iyo afar iyo labaatan qof halka isla labadaas maalmood faransiiskuna ay joojiyeen qaxooti gaaraya afar boqol iyo afar iyo toban kuwaas oo doonayay inay usoo gudbaan dalkan britain tan iyo bilowgii sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka toddoba iyo toban kun oo qof ayaa waxa ay ka gudbeen kanaalka ingiriiska iyaga oo rajeynaya inay magangelyo ka raadsadaan dalkan britain waana laba jibaar marka la barbar dhigo sanadkii lasoo dhaafay hay-adaha samafalka iyo kuwa xuquuqul insaanka ayaa ugu baaqaya dowladahaasi in ay sahlaan mari nabdoon islamarkaana labada dalba ay halis gelinayaan qaxootiga kadib markii ay xiisad siyaasadeed ka dhalatay qaxootiga isku dayaya inay soo gaaraan britain oo loo arko in faransiisku uu ku lug leeyahay oo mas-uuliyad aanu iska saarin inuu hor istaago doomaha usoo tallaabaya dhinaca dalkan britain maryan nawaazi waxa ay u ololeysaa xuquuqda aadanaha ee dalkan britain waxay ii sheegtay in dadkan kasoo cararaya colaadaha dalalkooda fursad loo baahan yahay in la siiyo qaxootiga kasoo cararaya dalalka wajahaya ku-xadgudubka xuquuqda aadanaha iyo colaadaha runtii waxa ay xaq u leeyihiin in ay nabadgelyo iyo sidoo kale magangelyo helaan qof walba ayaa loo heli karaa laakiin waxaa loo baahan yahay oo keliya rabitaan siyaasadeed waxaa jirta dhaqaale ku filan qaxootigaasi iyo dadka taagta daran oo dunidu ay awoodo arrintan lafteeda waxay u baahan tahay rabitaan siyaasadeed waa inaanu hubinnaa inaan soo dhoweyno qaxootiga inaan si sharaf leh ula dhaqannaa ma ahan inaan uga sii darnaa dhibaatadii ay ka soo carareen oo aan ka xirno xuduudaha waa inaan u istaagnaa nabadgelyadooda iyo in aanu soo dhoweyno bilowgii bishii sebtembar britain ayaa ogolaatay qorshayaal dib loogu celinayo doomaha soo gaaraya xeebaha britain iyadoo faransiiskana uu arintaasi ka hor yimid oo uu arkayay khatar hor leh haddii doomahaasi britain ay dib ugu soo celiso xeebaha dalka faransiiska ka bixitaanka ciidamada maraykanka iyo isbahaysigii galbeedka ee afghanistan ayaa si weyn usoo muujisay xaqiiqada ah in muhaajiriin badan ay isku dayayaan sidii ay kusoo gaari lahaayeen qaaradda yurub dowladda ayaa ballan qaaday waa dowladda dalkan britain inay qaadan doonto labaatan kun oo qaxooti afghanistan ah oo qeyb ka ah qorshaha cusub ee dib u dejinta si kastaba ha ahaatee waxa ay sidoo kale dowladdu soo bandhigtay sharci qabyo ah oo soo jeedinaya in la siiyo ku-meelgaar deganaansho ah qaxootiga ku imanaya sida sharci darrada ah xogayaha arrimaha gudaha ee britain brity batel ayaa uga digtay dadka reer afghanistan ee ku imanaya doomaha yaryar ee kanaalka kasoo gudbaya inaan loo tixgelin doonin qaxooti sharci ah ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
habeen wanaagsan dhegaystayaal wasiirka maaliyadda dalka kenya oo kuriyatani kanaji ayaa waxa uu kulan la qaatay guddiga ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi gaar ahaan islii kuwaasoo ka wada arinsaday sidii ay dhinacyadu iskaga kaashan lahaayeen arrimo dhowra warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo dirtay wariyaha v o a ee nairobi intisaar saalax xuseen
wasiirka maaliyadda kenya oo kuuriya taniyo xubno uu hogaaminayay oo ka tirsan baarlamanka kenya ayaa waxay kulan la qaateen guddiga ganacsatada soomaalida isli guddiga ganacsatada ayaa wasiirka maaliyadda iyo xubnaha uu hogaaminayay waxay u gudbiyeen cabashooyin ay qabeen cumar axmed oo ah isuduwaha guddiga ganacsatada soomaalida isli oo la hadlay idaacadda v o a ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxda uu hogaaminayay wasiirka maaliyadda kenya iyo guddiga ganacsatada soomaalida isli maanta waxaa dhacay kulan isli community uu weheliyo xildhibaanka yuusuf xasan waxaanu la yeelanay shir madax uu hogaaminaya wasiirka maaliyadda ukuru yatani iyo xildhibaano kale oo badan iyo siyaasiyiin kale waxay wuxuu u yimid inuuna dhageysto waana la soo diray oo madaxweynaha soo diray inuu waxyaalaha aan qabanin la dhageysto isku xirnaanshaha annaga iyo dowladdana la xoojiyo ayay ahayd marka shir ballaaran buu ahaa oo muddo badan qaatay oo si fiican lanoo dhageystay anaguna khudbadii aanu noo soo gudbiyay aanu si fiican u dhageysanay marka kulan saas ayuu maanta ahaa oo aada u ballaaran cumar waxyaabaha gaarka ah ee ka guddi ahaan aad kala hadasheen mas-uuliyiinta ka socotay dowladda maxay ahaayeen baahiyaashan aan u gudbinay waxay ahaayeen baahiyaal guud oo caadi oo xagga ganacsiga ku saabsan maadaama meesha goob ganacsi tahay in la ilaaliyo xuquuqdeeda iyo xagga dowladda waxyaalaha u baahan tahay xagga horumarka securitiga jideedka iyo nadaafadda iyo waxyaalaha guud ee dowladda xaggeeda looga baahan yahay maadaama uu dad ganacsigu ay canshuuro badan bixiyaan awalan waxay ahayd canshuurahooda iyo xuquuqdooda in maadaama wasiirka maaliyadda uu yahay inuu la socdo uu ogaado uu ka warhayo isna si markaa xaq annaga aan u helno oon aanan lanoo dabamarinin waxyaalaha cusub oo hadda cabashooyinka cusubna waxaa ka mid ahayd dhinaca korontada biyaha xaafadda oo biyuhu aada ugu yeeryihiin rashinka oo dhowrkii maalinba hal mar la helo ceelashii oo guray iyo dadkii oo batay oo biyuhuna ay aada ugu yeeryihiin in baryaha la furo waxyaalihii aan gudbinay ka mid ahaayeen taasna dee si fiican buu loo dhageystay wasiirka intisaar saale xuseen v o a nairobi
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska v o a oo aad xilidan kale dhegeysataan waxaa inala socodsiinaya soona diyaariyey maxamed colaad xasan
wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o da ee toddobaadkan barnaamijka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa sharciyadda tarxiilkii amaah masaafurintii labadii toddobaad ee lasoo dhaafay la hadal hayay ee magaalada laascaanood ee gobolka sool laga soo tarxiilay dad ka soo jeeda koonfurta soomaaliya iyo taariikhda waxaa tarxiilka uu yahay todobaad lasoo dhaafay waxaa warbaahinta soomaalida ah iyo qaar badan oo ka mid ah kuwa caalamiga ah oo ay v o edu ka mid tahay ay hadal hayeen dad ku noolaa in muddo ah magaalada laascaanood ee gobolka sool oo ciidamada ammaanka ee somalilan ay kasoo masaafuriyeen halkaas tallaabadaas oo ay somalilan ku sheegtay inay u qaadatay sababo dhinaca ammaanka ah haddaba maxay shuruucda caalamiga ah iyo kuwa soomaaliya ay ka qabaan tarxiilkan ka dhacay magaalada laascaanood su-aashaasi waxaan weydiiyey daahir maxamed cali xogayaha guud ee ururka qarinada soomaaliyeed waa idin salaamay v o a iyo dhegeystayaasha baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha qodobkii saddexiyo tobanaad wuxuu qeexayaa inay mamnuuc tahay musaafurinta dadka meel ka mida waddankooda gudahooda degan sidoo kaleeto wuxuu qeexayaa in dadku ay xaq u leeyihiin inay degaan meesha ay doonaan inay degaan inay ku safri karaan waddankooda gudihiisa dadka muwaadiniinta ah iyo wuxuu ka hadlayaa dadka kaleeto ajaanibta ah ee ayagu halkaas sida sharciga u degan si taa lamida baaqa heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda rayidka iyo siyaasadda asiguna wuxuu qeexayaa inay mamnuuc tahay in dadka meel degan oo si sharciga u degan laga musaafuriyo ha noqdaano dad muwaadiniina ama ha noqdaano dad kaleeto oo halkaasi sharciga u degan labadaas qodob waxay ka mid yihiin boqolaal qodob oo xeerarka caalamiga ku jiro oo mamnuucayo in dadka si qasab ah looga musaafuriyo meel ay degan yihiin soomaaliya markii ay xurriyadda qaadatay kadib xeerar badan ayay samaysatay waxaa ka mid ah dastuurka ugu horreeya soomaaliya kun sagaal boqol lixdankii dastuurkaas isaguna wuxuu mamnuucahay gaar ahaan qodobkii sideed tobanaad in dadka muwaadiniinta laga musaafuriyo meel ay degiin muwaadiniinka limaa dadka kaleeto ajaanibta ah iyo muwaadiniinta si sharci u degan meel halka ay degiin in laga musaafuriyo si khasab ah sidoo kaleeto dastuurka federaalku meelgaarka ee maanta dhaqangalka ah asiguna wuxuu qeexayaa gaar ahaan qodobkiisa labaatiyo koowaad in arrin ku saabsan xurriyadda isu socodka iyo digitaanka dadka muwaadiniinta iyo ajaanibta si sharciga waddankaas u degan inay xaq u leeyihiin inay halkaas degaan inay aan si khasaba loo musaafurin su-aal lamida midda uu dariiqan daahir carab ka jawaabay waxaan isna weydiiyey brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad oo loo yaqaano daqare sharciga caalamiga ah in mujtamac degan oo muwaadiniin ah la bara kiciyo oo runtii naftoodii wax la yeeleeyo oo maalkoodii iyo tabacoodii ay tabcaanhayeen labaatan sano soddon sano la bara kiciyo waa mid ka mid ah dembiyada ugu waaweyn mataqaanaa xeerka caalamiga lagu xusay runtii waxaa xusud mudan dhinaca curfiga soomaaliyeed ama qawaaniintii ugu dambeysay ee ay soomaalidu samaysatay xilligii gumaysiga ama xilligii dowlada dheedowlada dhexe ay jirtay dowladii adkeyd maxamed saad bir hogaaminayay ama xilligan hadda la joogaba qaanuunada hadda qoran hadday yihiin dastuurka hadday yihiin dhaqanka suubana soomaaliyeed ama curfiga caadooyinka caadigaa kulli waxaad moodaa inay kasoo horjeeto marka runtii dhinaca qaanuunka marka laga fiiriyo waa arrin ku-xadguduba xagga nafta iyo xagga moraltiga iyo xagga maalka iyo xagga sharafkaba runtii waa wax xadgudub ku ah dhinaca xagga taarikhda markaan ka fiirino waxaad moodaa xilligii gumaysiga uu soo galay soomaaliya waxaa jiray runtii xeer la ohan jiray somalilan immigration audiency oo runtii soo baxay sideedii bishii abriil kunsagaalboqollabaataniyosaddexdii oo uu gumaysiga ingiriisku sameeyey kaas oo cuqaashii iyo maamuladii iyo garaadiyadii markaa jiray ay somalilan ka hor imaadeen runtii kaa waxaa lagu bedelay oo ay shacabku doorteen sharciga waxaa ku qoraa qofka soomaaliga ah ee jinsiga soomaaliyeed soomaali ka ah inuu soomaali yahay sidoo kale maadaama xagga badda carabta kasoo talaabaysa iyo burtuqiiska iyo dad badanoo ganacsta ay jireen wixii muslimana qaanuunkaas isaga ah bulshada markaa jirtay reer somaliland waxay qofka muslimkaa kasoo qaadeen inuu yahay muwaadin keliya oo waxay gooni u sooceen dadka aan diinta islaamka haysanin keliya in ajnabi lagu sheegi karo marka la maqlo erga tarxiil waxaa qof walba kusoo dhacaya qof ama koox dad ah oo laga masaafuriyo waddan ay ku noolaayeen sababo la xiriira sharciga dalkaasi u yaalla oo ay jebiyeen sida iyagoo galay dembiyo warqadaha aqoonsiga dalkaas oo ay ka been sheegeen kuluglahaanshiyaha falal amniga qalqalgelinaya ka ganacsiga daroogada lacagaha la isdaba mariyo hub sharci darro ah oo ay ka ganacsanayeen basaasnimo iyo dembiyo kale haddaba taariikhda tarxiilka ee dunida ayaa waxaan wax ka weydiiyey brofesor maxamed mukhtaar oo bare ka ah jaamacadda savana ee gobolka georgia dalkan maraykanka tarxiilow maxaa tahay waxa weeye waa qof ama duul dal aan dalkooda ahayn laga soo musaafiriyey ama sharci darray ku joogeen ama dembiyey ka galeen tarxiil saasuu ku imaanaya asalkiisii marka laga eego dhinaca sharciga taariikhda adduunka haddaan ku noqono aan dib u milicsano anigu waxaan arkaa wax aan u bixiyey tarxiil uyaal iyo tarxiil labaan u kala saaraya tarxiil uyaalaa jiro oo loo malayn karaa inay tarxiil yihiin laakiinse aan ahayn masalan kow waxaa samayn jiray boqortooyadihii hore xiliyadii xataa miilaadyadaba ka horeysay boqortooyada acaminitska oo marna loo yaqaano sasanidis ama farisiyiin ama persians loo yaqaano ayaa waxaa yidhi boqortooyadii adduunka ugu dal weyneed dhulkeeda baaxadiisu uu gaarayay ama ku sinaa asia africa europe iyo mesobotamia dhulkan maanta loo yaqaano middle east farisiyiintu intaasay isku qabsadeen qarnigii shanaad qabla almilaad b c marka waxaa dhici jiray yani dadkani ay boqortooyada samaysay isku dad ma aha isku af maaha isku diin ma aha isku dhaqan dhaqaalo ma aha isku cimada ma aha haddana waxay hoos imaanayeen boqortooyadii oo communitki hore hoos imaanayeen marka haddii meelo ay ka dhacdo gobolada qaarkood waxyaabo qalalaasi ah masalan argagixiso oo kale dad kasoo horjeeda dowladda iyo markii la arko waxay samayn jirtay boqortooyadu qolooyinkaas intay soo rarto ayay gobol kala dejin jirtay si looga badbaado yani qalalaasigan ay wadaan marka boqortooyo kale oo ay roomaanka ay ka mid yihiin way sameeyeen waxaas oo kale waa dhul boqortooyo ay leedahay oo dadka gudaheedii haddii amni laga baqo laisla dhaafiyo waxaa jirta labaad xilligii isticmaarka xilligii isticmaarka boqortooyada ingiriiska ayaa saaad ka wada warqabtaan waxaa la oran jiray waa boqortooyada aan qoraxiba ka dhicin the empire where the sun never sets waayo meel alaale meesha dunida aad tegtid waxaad arkaysa calanka ingiriiska iyo maamul ingiriisba ayaa ka taagan asia africa australia oo markaa ay samaysteen canada iyo north america u s a ay ku jirto maanta meel allaaleed meesha tegtidba ingiriis baa haystay marka ingiriisku wuxuu samayn jiray iisheeg dembiilayaashiisa oo xabsiyada ka buuxay scotland ireland welsh iyo england ayaa waxay samayn jireen intay ka soo saaraan ay waxay u dhoofin jireen dalalkan kale maraykanka oo kale ayaa lagu soo qufi jiray australia ayaa lagu qufay south africa kuwaani waxa weye ayana waa waxaa ka dambeeya maslaxa isticmaari ah mar weeye dalkoodii ingiriiska ahaa nabadba u ahaanaya kuwaan dhibka badanna meelahaas bay intay tagaan ayay waxayba ka samaysanayaan nolol wanaagsan oo degan wayna dhacday australia maanta waa dowlad weyn oo asalkeedii uu ka imaanayo dad lasoo dad dembiilayaal ahaabay ay ka asaasantay maraykanka waa sidaas oo kale canadianka waa sidaas oo kale maanta calanka ingiriiska ayaa ka taagan maxaa irahdaa boqortooyada queen elizabeth ayaa boqortooye u ah canada iyo australia maraykanka waxba ma dhaamo oo waad arkaysan heshiisyadii hadda ugu dambeeyey oo masalan pacificada lagu hagaajinaya lalahaa lagu dejinaya waxaa galay england iyo u s a iyo canada maxaa irahdaa australia marka maslaxadii waxbay dhashay oo faa-iido bay u dhashay oo ingiriiskii dadkii ay maaragtay dembiilayaasha ay kasoo rartay dalkooda misaal saddexaad haddaan idin siiyo xiliyadan isticmaarkaba ka dambeysay midooda sovieti ayaa isna wuxuu sameeyey weliba xilligii joseph stalin ayaa wuxuu sameeyey midooda sovieti dad iskudad ahayn baaqudiisa ayay ahaayeen waxay damceen afka ruushka in dadka o dhan la baro oo lagu khasbo marka qolooyinkan af ruushka aqoonin afaf kale leh sida masalan tajikiska iyo uzbekiska iyo tartarka iyo chechnianka iyo crimian noocyadan baltic sida latvia lithuania dadyo badanoo xadaarado waaweyn la weeye afkaana aan aqoonin marka waxaa lagu khasbay stalin wuxuu khasbay in lasoo raro lasoo dejiyo meelaha ruushka looga hadlo kuwo ruushana wuu raray wuxuu dejiyey meelaha oo aysan dadku aysan ruush ku hadlin maslaxada ka dambeysay micnaheed waxaa weeye in maaragtay dadkii afkan la baro rofeor maxamed mukhtaar ayaan weydiiyey waxa uu ku macnayn karo wixii ka dhacay magaalada laascanood anigu ma arko tarxiil ma gartay tarxiil waa taan niri yani waa qof ama dad duul sharci darro lagu soo musaafiriyey bay ahayd marka kow waxaa weeye wuxuusan tarxiil u ahayn qofka wax tarxiilaya ayaa waxaa loo baahan yahay inuu yahay qof qaran ah oo aqoonsi caalami leh calankeedu uu ka taagan yahay qaramada midoobay ama xataa xubin ka ah yani ururada goboleedka sida igad ama kuwa jaamacadda carabta ama kuwa afrikada marka yani ma dhici karto qofaan dowlad bahayn inuu marat waxbaan tarxiilaya inuu yidhahdo marka masaakiintan oo kunka iyo wax badanba dhaafay oo dhibaatadan loo geystay ma oran karaayo waa tarxiil waxaan oran karaa waxaani waa waa takoor duul yar baa sameeyay runtii reer waqooyiga dhan maa duulkii sameeyey way takooran yihiin way ceebaysan yihiin waa in la ceebeeya la cambaaraya la ceebeeya oo dunida loo sheega falkan ay sameeyeen inuu yahay fal ka soo horjeedo aadanimada somalilan waxay sheegtay inay ka go'day soomaaliya inteeda kale kadib burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya sanadkii kuaaqoyoaaankii inkastoo aysanaysan aqoonsi caalami ah haddana si ka duwan koonfurta soomaaliya waxay ku naalootaa nabadgelyo waxay leedahay nidaam siyaasadeed oo shaqeeya hay-ado dowladeed ciidamo amni iyo lacag u gaar ah dastuurka dowladda soomaaliya oo ay ugu yeerto somalilan dowladda muqdisho waxa uu somalilan u aqoonsan yahay qayb ka mid ah jamhuuriyadda soomaaliya waana taa midda keentay in tallaabadii ay dadka uga soo masaafurisay laascanood ay kala kulantay dhaleecayn saraakiisha somalilan ayaase ku adkaysanaya in tallaabadaasi ay u qaadeen si xasilooni darrida ka jirta koonfurta ay uga gaashaantaan inay ku soo fido haddaba jawaabta somalilan ee dhaleecaynta loo soo jeediyey waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o eda uga soo warrama laascanood cabdikariin cabdulaahi bile olol mahadsanid colaad magaalada laascanood waxaa dhowaan laga saaray boqolaal dad ah kuwaas oo ka soo jeeda koonfurta soomaaliya wafdi uu magacaabay madaxweynaha somalilan oo dhowaantani soo gaadhay magaalada laascanood ayaa bilaabay howlgallo la xidhiidha dhanka ammaanka iyagoona sheegay in wax weyn ay ka qaban doonaan xaaladda ammaanka ee ka jirtay magaalada laascanood taasoo sannadihii ugu dambeeyey ay ku dhinteen dad kala duwan oo isugu jira mas-uuliyiin iyo shacab taliyaha booliiska somalilan maxamed aadan sakadhi ayaa sheegay in go-aankan uu yahay mid dowladeed sidoo kalena isagoo u jawaabay cid kasta oo ka hadashay howlgallada dhanka ammaanka ay ka wadaan magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaanu go'aansanay haddaannu amniga nahay inaannu wixii aan reer somalilan ahayn si aannu gunta u gaadhno amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan taa markaannu qaadnay tallaabadaa dad badan ayaa hadlay dad badan oo shaqo u taalla aan ahayn baa maaragtay fikrada kana ka bixiyey waxaan u sheegayaa dadkaas oo madaxda soomaaliya kow ka tahay amniga dalkayaga annagaa ka mas-uula ilaahay baa ka mas-uula annagaana ka mas-uula cid aannu u daba fadhino ama aannu wax ka weydiinayno ma jirto waxaan leeyahy qolooyinka qaylqaylinaya magaalooyinkiinna u taliya caasimadiinna u taliya mashruuca xamar ka socda laascaanood kama socon karo waa ka suulinaynaa waa ka tirtiraynaa si ixtiraam iyo abni ay ku jirto si asluubi ku jirto ayaa dadkaa loo raray gabadhaa loo kareeyey waa la ururiyey cuntaa la siiyey biyaa la siiyey waa la tira koobay sidaasaa dalkoodii lagu qabadsiyey dadka reer laascaanoodna aad iyo aad baan u hambalyaynaynaa madaxda gobolka aad baan u hambalyaynaynaa codsigana markii hore iyagaa keenay markii dambena way iskaaga garab taageen shaqadii baa si wanaagsan loo qabtay duqa degmada laascanood cabdiraxiin cali ismaaciil ayaa tilmaamay howlgalkan lagu sameeyey dadka ka soo jeeda koonfurta soomaaliya ay dowladda ku garab istaagaan tallaabooyinkii muhiimka ahaa ay ka qaadeen arrimaha amniga waxaa inoo ballan wada shaqayn waxaan u soo jeedinayaa shacabweynaha degmada laascanood ama laysma duro baa layidhi ama laysma diro xukuumadda innagaa dirsannay codsiyaynu u jeedinnay way aqbashay waxaa laynooga baahaya inaynu taageerno wixii nagu aadan aynu qaybteenna ka qaadanno xildhibaan axmed xasan cali oo ka mid a xildhibaanada somalilan lagana soo doorto gobolka sool ayaa isaguna sheegay inuu si weyn ay dowladda uga codsadeen in wax laga qabto xaaladda ammaanka ee magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool isagoona ka deegaan ahaana sheegay inay taageersan yihiin difaacayna dowladda eedan looga soo jeediyey saaritaankii dadkaasi waxaa jira xildhibaanno u dhashay deegaankan oo dadkii xamar baarlamaanka galaya oo iyaguna hadlaya waxaan leenahay uma warhaysaan laascaanood iyo dadka ku nool dhibaatada dhibaatada qabaan uma warhaysaan dadkaasi dhibaataday qabaan aad iyo aad iyo aad bay dadku u dhibaatoodeen agoomihii baa noo jooga muxuaha haldoorkii baa laga ugaarhsaday meesha tan mu'aamaradaha lagu dilana waxaanu isleenahay waxay ka yimaadeen dhinaca soomaaliya wayna kala caddaan doontaa haatan aan dib idinku celiyo colaad mahadsanid olol intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka ilayska v o eda ee toddobaadkan barnaamijka waxaan toddobaadkan kusoo qaadanay sharciyadda tarxiilkii ama masaafurintii labadii toddobaad ee lasoo dhaafay la hadalhayay ee magaalada laascaanood ee gobolka sool laga soo tarxiilay dadka soo jeeda koonfurta soomaaliya iyo taariikhda waxaa tarxiilka uu yahay barnaamijka waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah maxamed colaad xasan inta aan dib dambe hawada ugu kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waxbarashaa la'aan xooggan oo haraysay carruurta qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool duleedka magaalada muqdisho waxaad kaloo maqli doontaan qaar ka mida bulshada soomaalida ayaa takoor iyo haybsooca kala kulma qaybo ka mida bulshada kuwaasi oo nolol ahaan dhaawac xooggan u geysta bulshadaasi takoorka ama sirsooca loo geysto ciyaarihii iyo kaalmi heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn ugu horeyna waxbarasho la-aan xoogan ayaa xilligan haraysay caruurta qoysaska barakacayaasha ee ku dadanraysan duleedka caasimada muqdisho waxaana waalidiintoodu ay yihiin kuwo aanan awoodin qarashaadka ay ubadkoodu ku geyn lahaayeen xarumaha waxbarashada warbixintan waxaa noo soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waxbarasho la-aan xoogan ayaa xilligan haraysay caruurta qoysaska barakacayaasha ee ku dandaraysan duleedka caasimadda muqdisho waalidiinta barakacayaasha ayaa kuwo aanan awoodin qarashaadkii ay ubadkooda waalidiinta barakacayaasha ayaa ah kuwo aan awoodin qarashaadkii ay ubadkooda ku geyn lahaayeen xarumaha waxbarashada waxaana taa beddelkeeda ay la hardamayaan helidda noloshooda maalinlaha ah faa'iise cabdi waxa ay ka mid tahay haweenka walaaca ka muujiyey xaaladda waxbarasho la-aaneed ee haysata ubadka qoysaska barakacayaasha ah iskoolka hay-adda waxaa furtay soowido wakhtigeedana wuu dhammaaday hal sana ayay ilmaha waxbarasho siisay halkii sanana wuu dhammaaday qaxootigana maalin kasta horay bay usoo saa'idaysaa barakac badanaa jiro hadda sidoo kale dagwiri regionaal dagaal ayaa ka socda shalala dhexdan waa laisku dagaalayaa dadkii dhammaan meelay kasoo baxsadaan ma lahan guryihiiaa lagu korguwaya al-shabaabaa joogto mana bixi kartiin ayay leedahay dadkii oo maxaa la dhahaas ilmihii iyo maatada meesha ku noolna ilmahooda waxay waxbarasho ku geystaan ma lahan sidoo kale iskuulka cuniga aa geysan lacag ayaa laga rabaa bishii lacag ayadaba habeenkii qadayso maalintiina helayso oo cunigeeda caseye u dirsanaysa iskuulsiya ku geenaysaa iskuul waxbarasho la-aan ayaa ka jirto qaar ka mid a caruurta qoysaska barakacayaasha oo v o a la hadlay ayaa ka warbixinaya baahida ay u qabaan helidda tacliin maadi iyo mid diini ah iyagoo dhinaca kalena sheegay in xarumaha waxbarashada looga soo eriyey sababo la xiriira lacagta iskuulka nuur cabdulaahi sanay nuur cabdulaahi sanay meeqa sanaa jirtaa laba sanaa jirtaa waxaa iiga warantaa waxbarasho ma lagu geeyey weli iskool
waxbarasho dhammaan ma dugsi ma dhigto iskoolna meelahan kuma yaalo iskool dhammaan ma lehbee wax ma dhigan waxna ma barano waata inaa wax barata ma jeclaan lahayd haa waa rabnaa inaan wax barano marka maxaa codsanaysaan anaa waxaa codsanaa inaan xaafadaha waxna noo keeno oo darbaalada noo keeno oo iskuul noo furo dugsigana noo furo waxaa rabnaa
maxamed xasan cabdi maxamed xasan waxaa iga warantaa bal iskool ma lagu geeyey weli waa lii geeyey lacagta keen ayaa lii dhahay marka dambe waa lii soo buriyey lacag la-aana lagugu soo buriyey faa'iisa oo ka soo barakacday bariire ayaa tubta nolosha uga warantay waxa soo qaxiyey iyo inta xubnood ee uu qoyskoodu ka kooban yahay degmada bariire haye bal bariire dhibaatadii kaa keentay iga sheekeen dagaal iyo qax baana soo galay guryihii xitaa bay naga burbureen dhibaato fara badan ayaa xamarna keenta anaga ilaa hadeerta wax cabasho ah haysanan ma lahan qoyskeyga wuxuu ka kooban yahay ani iyo odaygii macali ilmaha sideed afar wiil iyo waxaa nahay saddex gabdhood wax aa heesanana ma lahan biila-aan iyo musqulo la-aan iyo waxbarasho la-aan waa ka jirtaa meesha haddii la'ala oo cudur ama daacuun amba shuunbiyood amba qof xanuunsado isbitaal soos ayaa tagnaa aa daawooyinna laga soo siiyaa deegaanka biyi ma lahan sidoo kale dadka oo baahiyaha gaarka qaba curyaamiinta indhoolayaasha iyo dadka kaleeto maatada waayeeliinta ah la'alla haddee maxaa la dhahaa iga roob imaada meelay galaan ma laha ummadda ayay guryaha la seexdaan bacla'aan way ka jirtaa meesha baahina way ka jirtaa marka waxaa ka codsanaynaa hay-adaha farsamafalka iyo dowladda inay si degdega dadkan deegaankan degana wax u qabtaan meeshaana biyi ma lahan biyahana waxaa laga doontaa laamiga ka xaggaa loo goynaa maalintii qofbaa baabur dardari kara amba cunuga wax dhufo karo dadkana oo meesha ku nool nimanka iyo naagaha shaqo ma haystaan nimankana waxay aadaan godegoday badiilaya qaataan naagahana waxay aadaan dhaqow iyo xamaali marka meesha musqul la-aan way ka jirtaa musqushii hashaxaba ayaa waxaa lagu galaa soddon qoys camal amba labaatan qoys oo kaleeto musqulihii xataa way duduunsan yihiin marka wax la cuni ilaahay baa loo qabaaya waxaa la rabaa musqulihii waxbarashadii daawadii biyihii waxaa la rabaa marka hay-adaha samafalka inay si degdega wax u qabtaan dadka maatada meeshaan ku nool sidoo kale waxaa jirto duq oo sideed cunka haysato oo cabdi xasan muuse la dhaho oo maxaa la dhahaa ilmaha oo hooy ah hooyadooda joogta aabbana lahayn oo aabbahin maror kala tageen oo gabadhan garoob ay tahay oo tabaryarana ay jirto waxna lahaysan magaalkan shaqola'aan ay ka jirto oo qof wax ku siisana aysan lahayn oo dadka baahiyaha gaarka qaban waa taqaaniin sida loo yaqaano indhoolayaasha curyaamiinta dadka waayeelada eh hadday roob imaadaan guryo ay ku hoydaan ma lahan maalintiina tuugsa ay iska aadaan habeenkiina way iska soo hoydaan faa'iisa ayaa ugu dambayntii xustay in kaamka ay degan yihiin ay ku badan yihiin dadka baahiyaha gaarkaa qaba kuwaasoo sida ay sheegtay iyan jirin cid xaaladooda si dhow uga warqabta wax badan ayaa jooga oo tiro konton qofood camal gaaraysa oo niman inaago isku jiraan curyaamin indhoolo iyo waayeelo isku jiraan sida qaar oo ilmo ay haystaan ilmahoodan dad indhoolo ayaa jiro ilmo haystaan ilmahoodan ay yaryar yihiin waxna aysan qabsan karin oo naagood amba urayleyn amba umul ay ku jiraan oo ilmihiina mar ay qadaayaan marna ay wax helaayaan sidoo kale amba dariskooda oo wax hal mar ay isla karsadaan hal maalin amba hal haween oo kale saddexda waqti maba la helaba hal mar ayaa la karsadaa haweenkii oo keliya ayay sidoo kale nimankii ma shaqeeyaan odayaashii haddii dadka isku dhex jira dad curyaan bay u badan yihiin dad indhoolayaal waa dad waayeelin waaye naago ayay u badan yihiin oo ilmo oo agoomaha jiro oo rajo ah hooyadooda amba dhintay amba aabahooda dhintay oo qof wax u helaya aysan lahayn qof weliba wuxuu soo helan ilmihiis oo gaajaysan qof kale ma siin karo ilmihiis ayuu korsanayaa ma fahamte dadkaas wax ay haystaan ma lahan sidoo kale curyaamiinta bahaldhahayaasi gaariga ay ku socdaan ma haystaan garguurish waaye indhool waaye qofku ookiyaal amba wax usha lagu socdo ma haysto waa fahamtay oo malayna marka waxaa meeshaan ka jirta dhibaato saa'id u badan ayaa ku jirta bacyaalna ma lahan waxbarashana ma lahan musqulo la'aanna ay way ku jirtaa biyina ma lahan jirgaankii kun ayaa lagu soo gataa laamigii kaxaga ayaa loo dhaafaa waa taa ugu dambayntii maxaa codsanaysaa waxaa ka codsanayaa hay-adda samafalka iyo dowladda inay wax degdeg dadkan oo ku nool deegaanka garasbaaley deegaanka garasbaaley kaamka gurmud ku nool waxaa lagu codsanayaa marka si degdeg inay wax u qabtaan oo dadkan curyaamiin iyo indhoolo iyo waayeliin iyo dad isku dhex jiro ah dadkan marka mala kala sooci karo dhowr qoys waaye qofna mar wuu helaa qofna mar wuu waayaa marka waxaa ka codsanaynaa si degdeg inay wax u qabtaan oo musqulo iyo waxbarasho iyo biyo inay usoo hormariyaan ugu horeynta iyo bacyo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
markanna waxaynu ku nasanaynaa codka baxsan ee fanaanada najma nashaad barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan haatanna kenya qaar ka mida bulshada soomaalida ah ayaa ta ka horaya haybsooco waxay kala kulmaan qaybo ka mida isla bulshada soomaalida kuwaasi oo nolol ahaan dhaawac xoogan u geysta bulshada takoorka ama isirsooca loo geysto sacdiyo maxamed barqadle waa hooyo qaxooti ah oo gabdhaheeda caruurta loogu dayriyey maadaama ay tahay qof u dhashay beelaha sida sharci darrada ah loo haybsooco
hooyadan qaxootiga ah ayaa sheegtay in dhibaato ay ku qabto takooridda lagu sameeyey ubadkeeda iyo weliba bulshada ay kasoo jeedo cabdisalaam salas oo v o a uga soo warrama xeryaha qaxootiga ayaa hooyadan arrintaasi ka waraystay waxaa la yidhaahaa sacdiid maxamed barqalde waxaan ku noolaha xaalada dhagaxley dhibaatooyin badanaana lagu hayaa dadka waxaan nahay maxaa la dhihi jiray aan qabiilka lahayn oo takoorka ah dadka waxaan nahay aan waxba loo ogolan dadka waxaan nahay odayaasha aan lahayn dadka waxaan nahay bukaankooda daawo aan u haysanin biyaha aan haysanin waa tahay sacdiyo halkeebaad ku dhalatay yaraantaadii halkeebaad kusoo babaartay bal noo sharax marka hore waxaan ku dhashay kismaayo ka xagga meel baadiyaan ku dhashay marka waan xoolo beelnay waxaanagii burburkiu galay anoo ciyaal yar ahaan soo raacay xaafado xaafadii aan la noolaa xaafadii aan sheegan jiray haddana markaan weynaaday inaan xaafadda ahayn waa lii ogaaday marka qabiilada ayaka ahaa waxaan ka arkay xumaan waxaan ka arkay inay faloociya ilmahayga la faloociya ilmahayga haddii la gursado hataa ilmaha lagu yeelayaca tanay mawacalaa liidhaha saan waaye waa tahay waxaad ka warbixisaa markaad qaxootiga timaaday imise carruur aad wadatee
caruurta aan watay waxay ahaayeen shan ciyaal ah haddana waxaa haystaa toddoba ciyaal ah guri ma lihi gogol ma lihi qolo takoor aa layga dhigay waa tahay markaad qaxootiga soo gaartay oo qaxooti lagu dejiyey bulshada kale qaxootiga ah qaabkeebaad ugu dhex milantay ama aad ula qabsatay aniga meeshan deegaankuma lahayn qaxootigan ku ahaa dadkii qaxootigan isla ahaynoo wadankaa iskala imaanay oo qaxaa isla ahayn ubaa iskaaga dhex noolaa dadkii asaga ahaana dad hanti yeeshay dad dadkooda ku biiray dad dibadda loo qaaday iyuu kala noqday marka aniga wax isoo booqday iyo wax isoo baridii toona ma laha aniga ciyaalkayga kabtaasaan ku rafaadsannahay oon ku gurilanahay oon ku gogolanahay waa tahay gabdhahaagii way qaan gaareen marka waxaad ka warbixisaa balqaabka bulshada kale ay kula macaamileen hadday noqoto dhanka guurka gabdhahaygii guurka waa lagu ciilay waa la kadiday waxaa la dhahay qabiilkooda ma la aqaado waa dad yaraan ah waa dad wadankan aan loo joogin waa dad aan hanti lahayn waa dad aan waxba haysanin waxaan ka itafiidayna malaha layidhi gabdhihii waa lagu xumey waa lagu soo celiyey gabdhaha wax guursada ma jiraan waa la guursaday laakiin waa lagu laacay ilmahooda hataa wicli wayaa lagu yiri waa lagu soo celiyey qaab sidee marka loo guursaday gabdhaha marka hore waa lala baxay gabdha qurqurxanay ahaayeen gabdho magaalada ka shaqaysta ahaan waa lala baxay markii dambe oo la ogaaday qabiilkooda inuu saas yahayna waa lagu soo celiyey qabiil iyo hantiyaa laisku guursadaa qabiilkana kama dhalanin gabdhahayga saasay iigu soo laabteen waa tahay gabdhaha la guursaday kadibna waxaa loo soo furay inay yihiin dadkan heebta socsaas maya
dadkan heebta ku socda inay yihiin aa loo soo furay maxaa dareentay markii bulshadii kale gabdhaha iyo gabdhaha kale waa ka duwan lagu dhahay waa isciilay waa isciilay inaan wadankii aan ka imaadan dad ii jirin meeshana dad ii joogin aan ceylka isaga aan ka arkay marka waxaan codsanayaa sida iyada aan ooga bixi lahaa mise meesha aan joogo laiiga bedeli lahaa mise guryo la ii siini lahaa mise raashin la ii siini lahaa hataa raashin ma haysto wax isoo booqna wax isoo baridinaya ma haysto guriga haddii hayada isiis hataa waa laga bujisanaya ciilaan ku jooga wadankan waayahay maadaama culayskaas aad ku nooshahay oo aad sheegtay in takuurida fara badan lagugu hayo hooyo soomaaliyeed oo qaxootina aad tahay dhibkaaga hogaamiyaasha xeryaha culimada mala wadaagtay culimmada iyo wadanka waxa jooga markii aad dadku leedahay wax la wadaagi kartaa oo bukaankaada aad u sheegan kartaa oo maxaa la jira heblow walaalow saana ahay aad dhihi kartaa oo lagaa naxayaa waxaan aqoona u sheegtaba ma laha xigtaa wax la iskugu sheegtaa wadankan xigtaa wax la iskugu qabtaa qabiilka ugu weyn meeshaan qabiilkaa la isku tixgeliyaa qabiilkaa la isku booqdaa qabiilkaa wax la isku siiyaa aniga qabiilka ma ihi marka inaan qabiilka ahayn baan wax ugu sheegan waayey waa tahay haatan gabdhahaagii waxaad sheegtay in la soo furay masna lagu furay inay yihiin dadkan la takooro gabdhihii mase carruur haystaan hamigooda guur heerkeeb u gaarsiisan yahay gabdhihi ciyaal ciyaalay haastaan xaafaday ii joogaan cid rabta ma laha cid soo booqanaysa ma laha maya waa ligu nacay ilmahaada waxaaba la dhahay xaraga maba isku kaan qabanayaba qabiilo xunxunaa ka dhalateen marka waxay diinta ka baxsantaha ligu sameeyey waa la dhagaxtuuraa guriga waa laga bujisanaa wax walbaa laigu samaynaa waxay diinta ogolen oo dhanaa laigu samaynaa ilaahay jahadiisaan ku joogaa haddii laiga caawin karo waayahay dhibkaaga waa dhib xanuun badan qoys soomaaliyeed oo hooyo iyo gabdhaah oo intaan dhibaato marayo marka aad suuqa ka shaqaysanayso qaabkabaa lagula macaamilaa hataa suuqa markaan joogo waxaan hagaajisto mise waxaan wato laygama gato waa lagu filcaa naagta xumeedo midhibaanka aheedaa liileeyahay naagta xumeedo boonta midhibaanta liileeyaheedo qabiilka aan laheeno oday laheeno maxaa la dhihi jiray midaas iyada ciilaan ku qabaa wixii haddaan karsado waa iga hergelaan waa laiga faanaa wax maxaa la dhihi jiray diinta ka baxsantaa lagu sameeyaa qofkaan muslim waay hataa lagu micitiraamo marka waxaa laigu sameeyaa waxaan karsada lagama qaato waxaan ninkan u shaqayn lahaa haataa wuu iga faanayaa qof laga faanaya ahay guriga markii la maraya waa laga tuuriyaynayaa ciyaalka waa laga diliyaa tuubada biyaha haddii boqolka shilin laga waay aan heli karin waa la burinayaa tuubada maxay tahay sababta caruurtan ay ku tuuriyanayaan waxay tahay maxaafadaha waxaa ii yaala inaan qabiilka ahayn waalidkooday ka maqleen ciyaalkii w waxaa layidhi cunuga wuxuu waalidkiis ka maqlo iyuu ku riyaaqaa marka wuxuu waalidka ay ka maqleen ilmaha ii tuuriyayna habeenka hurdo liima ogolo tuugada isoo baraysaa tuuriyaha wadata maxaa la dhihi jiray habeenkii o dhan aan soo jeedayaa waa mar la ituuriya meesha iyada kuma noolaani kara waxaan rabaa nolosha iyada haddii wax laiga qaban karo in laiga bedelo ilmaha biil uma haysto gogol uma haysto waan ku rafaasanahay waa tahay maam sacdiyo waxaa ku dhegaysanaysa ummadda soomaaliyeed iyo gudahaan bulshada n maxay tahay fariinta codsiga aad soo jeedin lahayd codsiga aan soo jeedin lahaa waxaa waaye sibkeenna inaa la ogaado ummadda soomaaliyeed meesha kuma nooshahay dibid iyo duurba waxaan rabaa nolosha iyada in sidii laiga bedelo oo shaqada iidaheed laii gala aniga maamo soomaaliyeed oo musulmada ahay waxaa u baahnahay meesha aan ku ciilanahay meesha aan qabiil aan ku lahayn oday aan ku lahayn in laiga qaado meel alle meeshaan ku noolaani karo in laigeeyo baahida in badanaan ku samray oo ilmaha sidaa xariiran kusoo korsaday laakiin takoorid kuma noolaani karo sida degdeg ee waxaan rabaa meesha iyada ah in laiga caawiyo oo laiga qaado baa u baahnahay taasina waxay ahayd sacdiye maxamed barqadle waxayna u warramaysay cabdisalaam salas oo v o a uga soo warrama xeryaha qaxootiga dhadhaab markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha iyo faarax maxamed cali faarax buluug
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale aan ku bilownay xulka kubadda cagta ee waddanka faransiiska ayaa ku guulaystay koobka xulalka qaramada qaaradda yurub ee loo yaqaano nations league kadib markii ciyaartii kama dambaysta ahayd ay labiyo hal uga adkaadeen waddanka sbain garoonka sansiro ee magaalada milaan ee waddanka talyaaniga ciyaaryahanada krim benzema iyo keliyaan imbabe ayaa faransiiska goolasha u kala dheliyey halka sbainna oo goolka ku hormartay uu u dhaliyey laacibkooda michael oyerzabala sbain ayaa ka mudaharaaday in imbabe uu ku jiro ofsayd markii uu kubadda helay laakiin faar ayaa heshay taabasho yar oo uu sameeyey difaaca xulka sbain eric garcia ibraahim geedow cawaale oo ah suxufi madax bannaan oo deggan magaalada london ayaan weydiiyey ciyaartii xalay iyo guud ahaan koobkan waa mahadsan tahay faaraxow waxaa lasoo gebagabeeyey dabcan xalay koobkii cusbaa ee ueva nations league oo ah markii labaadoo la qabto koobkan oo dabcan ah koob cusub oo uefa ama xiriir kubadda cagta yurub ay sheegeen in labadii sanaba mar la qabanayo ayaa labada kun iyo sagaaliyo tobankii waxaa ku guulaystay bortuqiiska oo finaal kaga adkaaday netherland markan oo ahayd markii la qabto ayaa hadda faransiiska waxay ciyaar adag kaga badiyaan labi hal xulka sbain farxow ciyaarta mid aada u xiisale oo faanal u qalanta ayay ahayd sansiro oo magaalada milaano ku yaalla garoonkaasi ayaana lagu ciyaaray xulka sbain oo macalin louis enrique ciyaartooy da'yar uu soo safay ayaa si wanaagsan u ciyaaray hase yeeshee faransiiska ayaa ka faa'idaystay khibradda iyo tayada ciyaartooydiisa weerarka oo krim benzema iyo kilian imbabe labada gool u dhaliyeen inkastoo sbain ee goolka la hormartay oo ay zorbal lagu dhaliyey ciyaar xiisale ayay ahayd loris oo ah kabtanka xulka faranse gooshu haye ayaa laba fursadood dhammaadka ciyaarta badbaadiyey waxaana sidaasi faranse ay ku hanteen koobka faransiiska waxa ay ciyaar adag kaga soo adkaadeen samafinalkii saddex maalin ka hor xulka beljamka oo iyagoo laba gool ka soo noolaaday saddexi laba ku badiyeen sbainna waxay kasoo adkaadeen talyaaniga oo magaaladooda milaano lagu ciyaaray oo labya halka ka soo badiyeen ciyaarta kaalin saddexaad lagu gelayana biljam iyo talyaaniga oo samafinaal ku guuldaraysteen ayaa ciyaareen goor sii horreysay oo xalay ahayd waxaana labi hal ku badiyey xulka talyaaniga faaraxo waxaa la dhihi karaa koobkan xiise gaara ayuu u yeelay tartamada yurub waana koob lagu magacaabay wafer nations league oo dabcan loo ciyaaro qaab horiyaal camal ah oo heerka koowaad lix iyo tobanka xule ugu rankiga sarreeya ay ku ciyaaraan oo afar gruub loo kala saaro xulalka afartaas gruub ugu sarreeya ayaana samafinalka wada ciyaara sidaas ayaynu kusoo baxeen spain france italy iyo biljamka kaasi wuxuu ahaa ibraahim geedow cawaale oo jooga magaalada london xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
mahad mahadsanid farax buluw gabagabadii barnaamijkeena uu kusii saqayna haatanna waxaan idiin soo qabanayaa
isku hadshay inta aan guntadii gula rooray gudubtii nin qabaan garan waaye. Isku hadshee intaan guntadii gula rooray gudubtii nin qabaa garan waaye. aniguna garaadkii ka gaabsan waaye adna garashadaadii igaraabi weyde aniguna garaadkii ka gaabsan waaye adna garashadaadii igaraabi weyde dhibta aan gelaayanay gargaari mayside budurkaan habeenkii dhaxanta iyo guura awada ku duume taangilayanay gargaari mayside cudurkaan habeenkii dhaxantay guura aada gudume naftanguyo jilaal byagaari weyday waguulad horta sidaa geel horweyne naftanguyo jilaal byagaari weyday waguulad horta sidaa geel horweyne gelinaysmataago welimaan diyoobine waa loo garaaba rugaabinaaye agalimadaygo gelinaysmataago welimaan diyoobine waa loo garaaba rugaabinaaye agalimadaygo inkastuu ningiisiira uu geeda adeeg yahay haddan garabkan lala qaban guryoodinaaye gamamadhan ilaaba guudkood xilsaare sida geli abaareed awlgoon midnaaqaan aawada gudume محمدا إلى